halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos ah uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee kow iyo soddonka iyo sagaal iyo tobanka mitirban efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa aroor jimco ah bisha nofeembarna waa toddobiyo toban sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa halkan idinkala socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah xaaladda siyaasadeed ee dalka zimbabwe oo weli cakiran milatariga oo weli dalka gacanta ku haya iyo madaxweyne mugabe oo tan iyo talaadadii xabsi guri ku jira
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan haweenay soomaaliya oo deggan dalkan maraykanka oo soo saartay basbaas laga sameeyey xulbad iyo raqi maxay tahay sababta ku dhalisa inay la timaado hal abuurkan cusub waxaa igu dhaliyey marka u horeysay inaanan ahayn anugu qof wadankan u dhalatay laakiin inaan wax la imaadaan aada u rabay wax soo saar iyo maaragta aan ilaa toban sano ka hor baan ku fakarayay inaan wax soo saaro marka xulbadan bay noqotay inaan la wadaago bulshada soomaaliyeed waxaan kaloon idin haynaa xiisadda siyaasadeed ee u dhexaysa sacuudiga iyo lubnaan oo aanan weli xal loo helin qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idinkuga haynaa idaacaddeenna subaxnimo balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
dadka reer zimbabwe ayaa rajaynaya in xal deg deg ah laga gaaro qalalaasaha siyaasadeed ee dalkooda uu ku jiro xilli ay mucaaradka ururada bulshada rayidka ah iyo hogaamiyayaasha diinta ay ku cadaadinayaan madaxweyne robert mugabe inuu xilka iska casilo warar soo baxay khamiistii ayaa sheegayay in mugabe uu ka biyo diiday inuu xakunka wareejiyo madaxweynaha south africa jacob zuma oo ay dowladdiisu dhexdhexaadinayso militariga dalka afgembiye iyo robert mugabe ayaa sheegay in aysan muuqan xal deg deg ah oo laga gaaro xaaladda zimbabwe hadda militariga zimbabwe ayaa talada dalka la wareegay talaadadii waxaanay u muuqataa in ay soo afjarayaan ku dhowaad afartan sano oo uu dalkaasi xakumayay madaxweyne robert mugabe oo hadda ah saddex iyo sagaashan jir ciidamada amniga ee maraykanka ayaa khamiistii ku dhawaaqay inay xireen ku dhowaad saddex boqol oo ruux oo xubno ka ahaa koox burcad ah oo lagu magacaabay m s saddex iyo toban maamulka madaxweyne trump ayaa wacad ku maray inuu kooxdan gaangiistarada ah ka cirib tiri doono dhammaanba wadooyinka dalkan maraykanka ciidamadu waxay sheegeen in laba boqol iyo afar iyo toban ka mid ah burcadan laga qabtay gudaha maraykanka halka saddex iyo konton kalena laga soo xiray xarunta ugu weyn ee kooxdaasi ee ku taala dalka el salvador ugaarsiga kooxda ms loo yaqaano ama ms ayaa waxaa soo bilaabay maamulkii hore ee madaxweyne obama hase yeeshee waxaa sii xoojiyey madaxweyne donald trump
subax wanaagsan dhegaystayaal warkaasina wuxuu idinkaga imaanayay v o a washington aan ku horeyno dalka zimbabwe waxaa weli taagan qalalaaso siyaasadeed kadib markii ay taladii dalkaasi ay milatariga ay awood kula wareegeen waxaa weli soconaya dadaallo ay hormuud ka yihiin madax afrikaan ah hogaamiyayaasha diinta iyo midowda afrika taasoo lagu rabo in madaxweyne robert mugabe lagu qanciyo inuu xilka si nabad ah ku wareejiyo haddii ay dhacdo in mugabe xakunka xoog looga tuuro ma waxay zimbabwe u horseedi doontaa baraare mise waxa ay ku dhici doontaa meel ka sii liidata halka uu hadda dhigay robert mugabe warbixin amuurtan ku saabsan waxaa noo haysa falastiin axmed iimaan
waxaa sare u kacday rajada laga qaba in si deg dega oo fudud loo xaliyo khilaafka dalka zimbabwe waxaana ay kooxaha diinta kala hadlayaan madaxweyne mugabe inuu sida ugu dhaqsiyaha badan xukunka u wareejiyo kadib soddon iyo toddoba sano oo xilka dalkaasi soo hayay wuxuuse mugabe u muuqdaa inuu ka dhaga adeygayo soo jeedintaasi robert mugabe ayaa bulshada kasoo hor muuqan tan iyo intii guriga lagu xabisay oo ay militarigu bannaanka usoo baxeen siyaasad qaaxa lagu magacaabo kanakasjitio oo ka tirsan jatam house kana soo jeeda dalka zimbabwe ayaa ku sugnayd magaalada harare markii militarigu ay bannaanka usoo saareen taangiyadooda waxa ayna qabtaa in mar walba oo lasii aaminay in militarigu xukunka la wareegeen ay sii kordhayso deganaanshiye la-aanta
the military will want a quick these negotiations to be completed as quickly as waxaa possible. They, muhiim they ah waa want wakhtiga to have, milatarigu waxay doonayaan inay presidents wadaxaajoodyada or if it's si acting dhaqsiyo ah xal u in keenaan place.
loona soo gebagabeeyo waxay doonayaan inay madaxweyne an yeeshaan interim.
xitaa haddii ay noqonayso madaxweyne kumeel gaar ah milatarigu ma doonayaan in xaaladda ay sii jiidanto waayo haddii ay sii dheeraato waa sii hallaabaysaa oo isku sii dhex yaacaysaa cabsi badan ayaa laga qabaa waxa ka iman kara dalka zimbabwe oo dhaqaale iyo siyaasad ahaanba sannadihii dambe u muuqday mid sii wiiqmaya waxaana aqoon-yahanada qaaradda afrika kasoo jeeda ay ka digayaan in khatara ay ka iman karto milatariga dalkaasi oo xukunka la wareega mugaabena xilka ka tuura rofeor xuseen warsamoo wax ka dhiga jaamacadda kaalgari ee dalka kanada ayaa ka waramaya waxa dhici kara dalka zimbabwe horta khatarta een, een, eh, ka iman karta eh, laba siyaalood ayaa loo arkaa midi waxa weeyaan sida dee reer galbeedka oo arkaan oo reer galbeedku mucaaradka ayay runtii taageersanaayeen oo murganta fasangrai ayay taageersanaayeen laakiin een, nimankan militariga hadda qabsaday waxay si fiican isugu xidhan yihiin xisbiga meesha maamula ee zanu b f ka ay yidhahdaan bay si fiican isugu xidhan yihiin marka arrintani waa arrin yar oo ka dhaxaysa laba kooxood ee isla xisbiga oo kala qaybsamay oo ah madaxweyne ku-xigeenkii la eriyey ee menengawa iyo gabadha uu qabo madaxweynuhu ee grace mugabe oo kala le ma garanaysaa laba koo farco oo xisbiga ka mid ah marka militarigu wuxuu doonayaa inuu intuu qabsado labadiiba oo adoo ka yar qaado uu een, ka soo saaro wax ma garanaysaa een, labadooda u dhexeeya qaybsamaan marka runtii ma aha sidaan anugu u qabo ma aha een, eh, eh, militarigu inuu xukunka la wareegayo waxay doonaya inuuna xisbiga ayna ka wareegin xubno sare oo ka tirsan mucaaradka zimbabwe ayaa ku talinaya in dowlad kumeel gaar ah xukunka ay sii qabato inta laga gaarayo doorashada madaxtinimada oo lasii qorsheeyaba inay qabsoonto sanadka dambe hogaamiyaha mucaaradka morgan tasvangrai ayaa shalay waxa uu kula taliyey madaxweyne mugabe inuu xilka iska casilo Mr. Robert Mugabe must resign, step down immediately in line with the national sentiment and expectation.
mudane mugabe waa in uu Taking full iscasilaa regard sida ugu dhaqsiyaha badan isagoo eegaya doonista dadka iyo filashadooda kana taxadaraya taariikhda uu ka tegayo iyo waxyaabihii uu dalkiisa u soo qabtay zimbabwe ka hor iyo kadib zimbabwe brofesor xuseen warsame ayaa ka waramaya waxa uu noqon karo mustaqbalka madaxweynaha sagaashan iyo saddex jirka ee dalkaasi soo xukumayay soddon iyo toddobada sano
horta wuu ka tegayaa oo dee ninku waa sagaashan iyo saddex jir oo ma garanaysaa la iskuma hayo oo wuu ka tegayaa laakiin isagu wuxuu ku gogortamayaa uu doonayaa in aanan markuu xukunka ka baxo aan la khaarijinin xaaskiisa oo na- gabadh dhalinyaro ah oo runtii grace mugabe ayuu doonaya la khaarijinin marka haddii inta uu meesha joogo uu taa helo isagoo caafimaadkiisa ayuuba wuxuu tegi meeluhu awalba tegi jiray milatariga zimbabwe ayaa ku adkaysanaya inaanay afgembi samaynin iyadoo halgamayaal badan oo midoobeyna ay sheegeen in waxa dhacay ay tahay sixitaan aan dhiig ku daadan si taasi ay u shaqaysana waxay u baahan yihiin milatarigu hal arrin oo ah inuu xukunka ka dego robert mugabe iyagoo aan dagaal dalkaasi ka dhicin
aaday umahadsan tahay warbixintaasina waxaa noo diyaarisay falastiin axmed iimaan
subax wanaagsan dhegeystayaal jimco wanaagsan meel walbo aad naga dhagaysanaysaan iyadoo ay cirka isku sii shareerayso xiisada siyaasadeed ee ka dhex alasa sacuudiga iyo labnaan ayaa waxaa dhinaca kalena socda dadaal diblomaasiyadeed oo ay wado dowladda faransiiska wasiirka arrimaha dibadda ee sacuudiga iyo kan faransiiska oo arbacadii kulmay ayaa si weyn iskula falanqeeyay xiisada siyaasadeed ee ka taagan bariga dhexe gaar ahaana labnaan iyo sacuudiga warbixintan waxaa qaahira kasoo diray xuseen saxnuune wasiirka arrimaha dibadda ee dalka sacuudi carabiya caadil al jubayri oo shir jaraa'id si wadajir ay u qabteen dhigiisa dalkaasi faransiiska jan eva lotrian ayaa ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin xiisadda dalka lubnaan la dagaalanka argagixisada iyo waxa uu ugu yeeray faragelinta iiraan caadil al jubayri oo ka hadlay xaaladda sacad xariiri ra-iisul wasaarihii iscasilay ee dalka lubnaan ayaa tibaaxay in sacad xariiri uu degan yahay dalka sacuudi carabiya kulaabashada dalkiisana waa mid ay ku xiran tahay go'aankiisa wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada sacuudi carabiya ayaa si weyn u weeraray hadalka ka soo yeeray madaxweynaha dowladda lubnaan michel coon oo sheegay in sacad xariiri lahayse uu ku yahay dalkaasi sacuudi carabiya هذه ادعاءات باطلة وغير صحيحة الرئيس سعد الحريري مواطن سعودي كما هو مواطن لبناني caadil al jubayri ayaa yidhi eedeymaha ka soo yeeray lubnaan waa mid aan sal iyo raad lahayn sacad xariiri waa muwaadin sacuudiyaan ah islamarkaasina lubnaani ah sidoo kale qoyskiisa iyo carruurtiisa waxa ay ku nool yihiin sacuudi arabiya waana wax kama jiraan ayuu yidhi caadil al jubayri in sacad xariiri uu ku xaniban yahay dalkeenna waana shakhsi siyaasi ah oo xuluufo la ah sacuudi arabiya ayuu hadalkiisa raaciyey wasiirka arrimaha dibadda ee dalka sacuudi arabiya mar uu ka hadlayey eedeymaha ka soo yeeray madaxweynaha dalkaasi lubnaan رئيس وزراء ورئيس وزراء سابق غير صحيح وبالذات شخصية آه، سياسية حليفة للمملكة caadil al jubayri oo soo hadal qaaday ururka xisbullah ayaa sheegay in ururkaasi uu yahay mushkiladda koowaad ee dalka lubnaan waana urur afduubtay buu yidhi dowladda dalkaasi waxa uuna faragelin ku hayaa dalal dhowr ah oo ka tirsan dunida carabta caadil al jubayri oo ku dheeraaday xiisadda ka taagan dalkaasi lubnaan ayaa farta ku fiiqay in dowladda iiraan xisbullahi u adeegsato mid ay ku ballaarinayso awooddeeda mandiqada bariga dhexe islamarkaasina qalqal ay ku gelinayso deganaanshaha waddamada carabta xuseen saxnuuni ee v o a qaahira warbixintaasina waa ku mahadsan yahin waryaheena xuseen saxnuun oo qaahiro nooga soo diray kulanka wasiirada arrimaha dibadda sacuudiga iyo faransiiska ayaa waxa uu dhacay shalay oo khamiis ahayd
waayadan dambe maraykanka waxaa ku soo badanayay dad soomaaliyeed oo gobolada ay dalkani ka degan yihiin kusoo kordhiyay hal abuuro ganacsi soomaalidan waxaa ka mid ah bishaaro xaaji cali oo ah oo leh shirkad soo saarta basbaas shidni laga sameeyey xulbad iyo raqi bishaaro oo ku nool magaalada buffalo ee gobolka new york ayaa waxa ay magaalada minneabolis uga warantay wariyaheena minnesota maxamuud mascade ugu horaan waxay bishaaro ka jawaabaysaa waxa ku dhaliyey inay sameyso shirkaddan
waxaa igu dhaliyey markii u horeysay inaanan ahayn anigu de qof wadankan u dhalatay laakiin inaan wax la imaadaan aada u rabay wax soo saar iyo maaragta aan wadankan inaan wax la imaado ama dhaqaale ha noqoto ama dad lasoo saara ha noqoto marka waa qayb ka mida dareemkaygii inaan wax wadankan kusoo saa-idiyo ilaa toban sano ka hor baan ku fakarayay inaan wax soo saaro marka xulbadan bay noqotay inaan la wadaago bulshada soomaaliyeed waa gartay marka basbaas shinigan aad samayso najax hodsaas waxaad tiri xulbad ayaad carabka ku dhufatay marka iga sheekee bal waxyaabaha uu ka kooban yahay iyo laba nooca dabcan arkaya oo hadda horteena taala ee dhaladan mid kamida waxaa ku qoran xulbad midna raqay baa ku qoran waxaad iga sheekaysaa marka mid waliba wax uu ka kooban yahay tan waxa weeye waa xulbad weeye waxayna ka kooban tahay maayal iyo haad macnaha waxay ka kooban tahay waxaan ka wadaa dhadhankeedu waa mid qabow iyo mid kulul oo dadka aan kuleylka jeclayn cuni karaan waa timir iyo xulbad isku jirta waxaa bayso ah tamaato iyo waxyaabo yaryar oo lagu dhandhanaaniyey baa ku jira tanna waa sidoo kale kuleyl iyo qabow bay leedahay waa raqay waxaa jira dad aan jeclayn xulbadda mase dad aan raqayga iyo dhanaankaisa jeclayn marka labadaas nooc ayaan maaragta hadda soo saaray kuwo kale oo badan sida cabitaanna waan hayaa ayagana inaan ku daro waa gartay marka la leeyahay wadankan maraykanka cunno soo saarista ama waxyaabaha cunada la xiriira ma sahlana ma sahlana haa waxay jirtaa sharciyo fara badan oo la maro hay-ada iyo mataqaanaa nidaamkii dawligaha in la mariyo kabacdina ogolaansho loo maro saas waa ayay dabcan ku qasbantahay in bulshada wax laga iibiyo sax waa bal haddaad iga waranto sida aad ku timid heerkan ah inaad xulbadii iyo raqigii intaad gasaacadayso dhandhanaan iyo macmacaan u samayso oo aad soo bandhigto siday halkan ku timid oo dowladdii iyo dhankaas sideed ee kugu sahlanaatay inaad arrimaha u meel mariso mascadow walaale kii baan hadda ka hor waxaan tegay food trairing wax la dhaho sida saddex boqol oo qof deg deg cunno loogu sameyn karayo jikadaas lix bilood oo trairing aan qaatay encouragement baan ka helay in aan wax soo saari karo marka waxaa dhacday halkaas ayaan horta ka bilaabay kii in dreamkaygu noqdo inaan cunto soo saaro sababtoo a tareerinkii ayaa wuxuuna siiyey wecan move forward taas taasay ahayd haddana odagayga wuxuu yahay nin afartan sano experience uleh sida cunooyinka loo kariyo wadankaana ku noolaa isaguna qayb weyn buu ka qaatay markii aan waxweydiiyey inuu information badan igu caawiyo intaas ma ahayn markii aan tallaabadii u horreysay qaaday oo cunadii qaaday oo aan damcay inaan beec geeyo oo seebaan u bilaabaa caqabado fara badan baan ka soo maray laakiin waxay ahaayeen waxbaad baranaysaa ee gadaal ha u noqon wixiina waanu ku guulaysanay waxay igu qaadatay saddex sannadood maadaama aan hooyo ilmo yaryar haysata ahay odagii shaqeeyo wandhay wax ma aanaan dhammaystiri karinin laakiin noloshayadiina annagoo haysana waxay igu qaadatay saddex sano from the star in cunadii ay noqoto officially aproof meelo badanna waan soo marnay
taasi waxay ahayd bishaare xaajacali oo leh shirkad soo saarta basbaas shidni laga sameeyey xulbad iyo raqay waxaana ay ku leedahay shirkadaasi magaalada buffalo ee gobolka new york waxa ay u warameysay wariyaheena gobolka minnesota maxamuud mascade markana waa amuurihii islaamka waxaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya jacfar kuukaay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka umuuraha islaamka oo toddobaadkan aannu ku soo qaadi doonno xiisadda la xidhiidha biyaha webiga niil ee ka dhex haloosan waddammada itoobiya iyo masar oo cirka isku sii shareertay iyadoo dalal kale oo horay isugu hayay gudaha waddammada khaliijkana ay ku soo lug yeesheen dhowaan waxaa magaalada dooxa ee dalka qatar booqasho rasmiga ku tegay ra'iisul wasaaraha itoobiya xayla maryam disalen waxaana booqashadaasi ka dhashay heshiis dhinacyo badan taabanaya oo labada dal ay qalinka ku wada duugeen qatar iyo itoobiya waxaay iska kaashanayaan dhinaca milatariga waxaay si wada jira ula dagaalamayaan argagixisada waxaa intaa dheer in heshiis baaxad weyn oo dhinaca ganacsiga iyo maalgashiga ah ay wada gaareen xayla maryam disaylan oo heshiiska kadib dooxa kula hadlayay maalqabeennada qatar ayaa yidhi
labada biyo-xireen ee afrika ugu weyn kooda labaad waa biyo-xireenka naxda oo hadda gebagabo maraya kaasoo dhabarkiisa ay ka samaysmi doonto haro weyn oo dalxiiska soo jiidan doonta innagu hadda waxaan u gudubnay heerka dhaqaalaha dhinaca warshadaha ah dhismaha dhaqaalaheennu wuu isbeddelay waxaanan leennahay fursado dhab ah iyo bii'o ku habboon maalgashiga sida ganacsiga dhismayaasha suuqyada iyo dhaqaalaha magaalooyinka iyadoo heshiiskaasi la fulinayo qatar waxa ay lacag balaayiin dollara ku maalgashanaysaa itoobiya waxaanay labada dal isdhaafsanayaan badeecooyinka iyadoo canshuurtana laga daynayo wax soo saarka itoobiya ay qatar u iibgeynayso waa kan afayeenka xukuumadda itoobiya males ales
arrimaha ay labada dhinac isla garteen waxaa ka mid ah in la horumariyo isdhaafsiga ganacsi ee ka dhexeeya etoobiya iyo qatar ra-iisul wasaaruhu waxa uu ku martiqaaday ganacsatada qatar inay maalgashi ku samaystaan etoobiya waxaa sidoo kale uu sheegay in qatar ay suuqeeda u furayso welibana ay canshuurta ka daynayso ganacsiga iyo waxsoosaarka etoobiya
booqashada ra-iisul wasaaraha etoobiya uu ku tegey dooxa waxa ay ku soo beegantay burburka wadahadal itoobiya masar iyo suudaan qaahiro uga socday oo ku aadanaa arrinta biyo xireenka ay adisababa ka dhisayso webiga niil waxaanay dadka waxindhaindheeye u arkayeen in dooxa ay arrintan kaga aargudanayso masar oo iyadu qayb ka ah dalalka go'doonka geliyey waxaanay warbaahinta masar qaarkood tabinayeen in qatar ay iyaduba bixinayso qarashka ku baxaya dhismaha biyo xireenkaasi waa kan doctor xasan al bisri oo ka faallooda arrimaha waddamada islaamka qadariyiintu siyaasad waxay ciyaareen diblomaasiyad aada u firfircoon oo markaa ay la heshiiyeen etoobiyaanka taana marka waxay kaga kaga gol leeyihiin inay fariin military u diraan dalka masar hogaanka hadda haya sisi oo labadan kala dhexeeyo xagga siyaasadeed marka waa waa aragoos xagga siyaasadeed weeye inta badan nolosha masaaridu waxa ay ku taagan tahay biyaha webiga niil dadka reer masar oo beeraley u badan waxaa tacabkoodu uu si buuxda ugu tiirsan yahay biyaha niil waxaa kaloo korontada magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi laga dhaliyaa isla webigaasi haddii biyo xireenkaasi ay itoobiya howlgelisana waxa uu saamayn aad u daran ku yeelanayaa nolosha iyo dhaqaalaha masar waxaa jira xeerar iyo heshiisyo caalami ah oo masar iyo etoobiya ay muddo dheer horteed wada gaareen kuwaasoo xakamaynaya inaanay etoobiya faragelin biyaha niil taasoo qulqulka uu ku tago masar wax ka bedeli karta sida uu tilmaamayo doctor axmed rifcad oo qaanuunka caalamiga ah ka dhiga jaamacadda beni suwayf
waxaa jira heshiiskii sannadkii kun sagaal boqol iyo labadii ay wada galeen talyaaniga ingiriiska iyo etoobiya heshiiskaasina waxaa masar uu u damaanad qaadayey in qaybteeda oo dhammaystiran ay ka hesho biyaha iyo inaanay etoobiya wax biyoxireenno ah ka samaynin webiga niil ilaa ay kala xaajoogto masar waxaa jiray heshiis kale oo la galay kun sagaal boqol iyo sagaal iyo labaatankii sidoo kale heshiiskaasi waxa uu hubinayey xuquuqda masar ay ku leedahay biyaha niilka iyo inaanay bannaanayn in la farageliyo sidoo kale waxaa jira heshiiskii konton iyo sagaalkii oo caddaynayay qaybta masar ee biyaha niil
waxaa laga yaabaa in masar ay miciin biddo maxkamadda cadaaladda adduunka laakiin dhibaatadu waxa ay ka jirtaa dhammaan heshiisyadaasi kuma xusna tallaabada la qaadayo haddii dhinac ka mida dhinacyada saxiixay uu jebiyo masarna dacwaddaasi ma gudbin karto etoobiya oo aanan ogolaan waa kan mar kale doctor axmed rifcad
laakiin dhibaatada heshiisyadaasi waxay ahayd kuma jirin qodobo sheegaya waxa laga yeelayo haddii khilaaf uu yimaado caadiyan heshiisyada caalamiga waxaa jira dhabo lagu xalliyo isqabqabsiga hase yeeshee heshiisyadaasi laguma darin qaabkii loogu gudbi lahaa khilaafaadyada yimaada marka qaramada midoobey laga hadlayo waxaa jira habab badan oo wax lagu xalliyo waxaa ka mida wadaxaajood dhexdhexaadin iyo garqaad waxaana ugu dambayn laysla aadaa maxkamadda cadaaladda ee adduunka laakiin dhibku waxa uu ka jiraa masar dacwad aanay etoobiya raalli ka ahayn ma gudbin karto oo sharciga ma ogola
buuqa ka dhashay biyo xireenka weyn ee etoobiya ay ka dhisayso webiga niil waxa uu la xidhiidhaa khilaafka waddamada gacanka amaba khilaafkaasi ayaa biyo xireenkan la xidhiidha dowladaha etoobiya iyo suudaan waxa ay meel dhexe iska taageen xiisadda gacanka waxaanay labada dhinac ee dhibaatadu ay ka dhaxayso u xusul duubayaan sidii uu mid walba labadaasi daldhankiisa ku soo marin lahaa iyagoo u maraya heshiisyo waaweyn iyo fulinta mashaariic horumarineed oo baaxad leh haddaba soomaaliya oo sida suudaan iyo etoobiya dhexdhexaad ka noqotay buuqa waddamada khaliijka ka dhexoogan siday dhexdhexaadnimadeeda uga faa'iidaysan kartaa su-aashaasi waxaa ka jawaabaya doctor xasan albisri madaxda dalka maamusha inay qiimeyn sameeyaan oo ay maslaxadda meesha ku jirto wadan ahaan weeye inay qiimeyn ku sameeyaan islamarkaana ay analyse gareeyaan meesha soomaalidu ay ka heli karto waxaan ku ihahdaa maslaxadda waxaana muhiima in qatar ay bilowdo maalgeshi mar haddii anagu aan u gacan haatinay oo dhexdhexaadin aan ka noqonin wixii ka dhacay khaliijka masaariir waxaad moodaa hadda soomaaliya uma soo jeedo keliya soomaalida waxay heshaa taageero masaariya marka dhinacaas etoobiya wax laga sheego qeedaan ka timaado waxaad moodaa in waddamada isku haya biyaha niil sida etoobiya suudaan masar iyo waddamada khaliijka oo dhinaca arrintan kaga jira ay dhammaantood dowladda soomaaliya saaxiib la wada yihiin haba u kala dhowaadaane waxaase la isweydiinayaa siday soomaaliya ugu suura gelaysaa in ay saaxiibbadaas aragtiyada iskhilaafsan la isku wada hayso oo aanay midkoodna lumin waxaa aad looga cabsi qabaa in xaalku uu faraha ka baxo oo gacanka hadal u gaaro haddii ay taasi dhacdana waxa ay soomaaliya iyo guud ahaan geeska afrika ku yeelanaysaa saamayn daran waa haddii madaxdu aanay si xigmadaysan arrinta u waajahin sida uu sheegayo doctor xasan albisri masaaridu waxaa suuragala in marka ay ay hub iyo dhaqaalo siiyaan kooxaha kasoo horjeeda etoobiya sida ururka eritrea dowladda eritrea iyo ururka onlf iyo guudya kale la abuuro waa xaalad markaas aan isleeyahay labadana mid dooro qaab ahaanna wuxuu waxay markaa u muuqanaysaa in soomaaliya siyasadeeda mugdi gelayso waayo anagoon masaarida xiriir baan la leenahay taariikh diin iyo mid dhaqan etoobiyana siyaasad ahaan iyo milatari ahaan hadda dhawaanaha ayadaa nagula galaangal marka laba baran mid dooro iyo halka imaan doonta waa siyaasad aada ugu badan
guud ahaanna barnaamijkeennii umuuraha islaamka ee toddobaadkan dhegaystayaal intaa ayaan ku joojinayaa intaynu toddobaadka soo aadan dib u kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
halkana dhegaystayaal haddii aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii amuuraha islaamka iyo jacfar kuukay aan weydiiyo nuur oo dhinacayga fadhiya nuur maxaa noo haysaa falastiinay bal aan ku yara nasanno kaalimihii sugaanta waxaan dhegeystayaasha u ciyaari doonaa codka baxsan ee fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole iyo heestiisii damac
iga la moodyay malab lagu durduurkiyo dahabkoo iftiima daawashada kuwaanay damaqbayga taagalay damaqbayga taagalay daawashada kuwaanay damaqbayga waxaa waxaa iga dardaara oon kaaga digaya waxaa waxaa iga dardaara oon kaaga digaya dadkayuusku keendirin dabdhaxadiina laga shidin dabdhaxdiina laga shidin dadku yuusku keendirin dabdhaxadiina laga shidin dabdhaxdiina laga shidin hadday hadalgeliishaan dimnahaaga haw celin hadday kula dagaalana u dulqaada weliga hadday hadalgeliisha dibnahaaga haw celin hadday kula dagaalana u dulqaada weliga dusha dusha dusha hadalka kaga tuur iyaga dareemi dusha dusha dusha hadalka kaga tuur iyaga dareemi aha hehe waxaad ogaataa inaan adii ku doorto
yaa salaam codka macaan ee fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole ayaan dhegaystayaal kusoo gebagabayn doonaa idaacaddeenna subaxnimo waxaana soo jeedinayay anigoo ah nuur xasan nuur iyo falastiin axmed ciimaan dhinaca farsamadana bashiir abiikar ayaa joogay tan iyo kulan dambe waa v o a oo idinkaga tegayso sidaa iyo nabadgelyo
dadka waxaad ku digataa markaan ku dadaalo dadka waxaad ku digataa markaan ku dadaalo ubad uba
This program has come to you from the Voice of America, Washington.